galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin isniin ah shan iyo tobanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dotcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida duleedka kismaayo oo ay soo gaadheen dadkii ugu badnaa ee ay soo barakaciyeen abaaraha taagan waxay ka imaadeen dhisheegwaama tabata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya weye laba boqol ninkii laa waa ka dhaqaaqay ninkii konton lahaa ninkii laba boqol lahaa ninkii shan boqol dad saddex boqol afar boqol lahaa baa ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaanayaan saddex lama qaadan karaa ilmihii lala soo baxsaday marka dadku reerwaama nugul buu ah xoolihiisii nugul buu ah annaga reerwaama haddaana xoolaana waa nugul loo wey loodina waa baabaaday dadkiyaa lala baxsanaya waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan shirweynaha xisbiga waddani oo ka furmay magaalada hargeysa
aniga oo ah musharaxa madaxweynaha xisbiga waddani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga maxamed cali cabdi aannu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku qabsato xilligeedii oo saddex iyo tobanka nofembar waxaannu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dibudhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo fool leh
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida laba sarkaal oo turkisha ayaa sheegay in dhaxal sugaha abudaabi maxamed bin zaayid al nahyan oo ah hogaamiyaha maldahan ee imaaraadka carabta uu booqasho ku tegayo turkiga xilli ay awoodaha ku loolamaya gobolka ay ka shaqaynayaan hagaajinta xidhiirkoodii xumaaday turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa waxa u dhexeeyey loolan dhanka saamaynta ah tan iyo markii uu kacdoonkii carabtu curtay toban sana ka hor labada dal ayaa kala taageeray dhinacyada isaga soo horjeeda dagaalka sokeeye ee libiya iyadoo khilaafkooda uu ku faafay bariga mediteraneanka iyo khaliijka sarkaal turkisha ayaa sheegay in erdogan iyo sheekh maxamed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal ganacsiga horumarka gobolka iyo maalgashiga mas-uul kale oo turkisha ayaa sheegay in booqashadu ay horumar muhiima u tahay hagaajinta xidhiirka gobolka iyo yaraynta xiisadaha laakiin waxa uu sheegay in wakhtiga rasmiga ee booqashada aan weli la cayimin madaxweynaha belaruus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in belaruus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buuxdhaafiyey xuduudda ay la wadaagto poland tallabadaasi oo u muuqata mid uu ku yaraynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda yurub ka yeelanayaan in cunuqabateen cusub ay saaraan minisk kumanaan muhaajiriin ayaa muddo bilooyina isku dayayey inay ka gudbaan belaruus galaanna poland oo xubin ka ah midooda reer yurub laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ay ciidamada ilaalada xuduudda ee poland diideen dadaallo ay muhaajiriintu ku doonayeen inay xadka kaga gudbaan lukashenko ayaa sheegay in belaruus aysan doonayn in qalalaasaha xuduudda ah uu dagaal isku bedelo islamarkaana ay ka shaqaynayso in dib loo celiyo dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badanna ka yimid dalalka bariga dhexe wasiirada arrimaha dibadda ee toddobylabaatanka dal ee ku jira midooda yurub ayaa kulmaya isniinta maanta ah si ay belaruus u saaraan cunuqabateen cusub brussels ayaa ku eedeysay belaruus inay soo jiidanayso muhaajiriinta u safraya dalkan horey uga tirsanaa midoogii sofiyeeti kadibna ay u soo dirayso inay galaan dalalka yurub taasi oo bay yidhaahdeen argudasho ka dhalatay cunuqabatayntii dalkaasi la saaray dhaxal sugaha kuweyt ayaa la weydiistay inuu si kumeel gaara u fuliyo qaar ka mida waajibaadka dastuuriga ah ee amiirka dalkaasi sheekh nawaaf al axmed asabaax sida ay isniinta maanta ah baahisay wakaaladda wararka ee kuna oo soo xiganaysa digreeto ka soo baxday boqortooyada dhaxal sugaha sheekh meshcal al axmed asabaax oo ku jira da'diisa sideetameeyada ayay isku aaba yihiin amiirka dalkaasi sida ku cad dastuurka dalkaasi dhaxal sugaha ayaa noqonaya amiir marka uu amiirku dhinto sheekh nawaaf oo siddeetan iyo afar jir ah ayaa amiirka kuweyt soo ahaa wax in yar uun ka badan sanad kadib markii uu bishii sebtembar ee sanadkii hore wuu geeriyooday walaalkiis oo dalkaasi soo xukumayey muddo ka badan toban sano sheekh nawaaf ayaa markii u dambeysay ee lagu arko fagaare ay ahayd bishii oktoobar oo uu warbixin siiyey golaha baarlamaanka wuxuuna u muuqday nin daciif ah bishii julaay ay kuweyd sheegtay in amiirku uu maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay uuna shaqadiisa sii wadan doono ugu dambeynna iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay martiqaad ay ku wada hadlaan u fidisay madaxa hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ee i a e a kadib markii uu sarkaalkan ka tirsan qaramada midoobay walaac ka muujiyey xiriir la-aan dhanka maamulka tehraan ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan siciid khatabzaadi ayaa sheegay in madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan nukleyerka rafael garosi lagu casumay tehraan lana soo bandhigay taariikhda booqashadiisa laakiin waxa uusan sheegin xilliga rasmiga ee booqashadaasi khatabzaada ayaa u sheegay wariyaasha in garosi lagu wado inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan iyo madaxa hay-adda tamarta ee dalkaasi rosi ayaa rajaynaya inuu booqdo dalka iiraan ka hor inta uusan qabsoomin shirka golaha sare ee i a e a ee lagu wado in la qabto labayolabaatanka nofembar laakiin jimcihii ayuu ku tilmaamay xiriir la-aanta iiraan mid la yaab leh casuumadan ayaa imaanaysa xilli wadahadalkii lagu soo nooleynayey heshiiskii nukleyerka iiraan ee labada kun iyo shan iyo tobankii lagu wado in dib oo ay uga bilowdaan magaalada vienna sagaal iyo labaatanka bisha nofembar halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington haatanna kismaayo waxaa sii xoogeysanaya saameynta ay dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada jubbaland wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa ee abaaruhu saameeyeen ay gaareen duleedka magaalada kismaayo kadib markii ay xoolihii ka le'deen faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo ka soo diray wariyaha iyaga aadan maxamed salaad dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada kismaayo ayaa ka yimid deegaanada singaleer dhashee guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka janaac cabdalle kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo jubbaland ka mid ahi dadkan oo waayadii u dambeysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa u istaagay dadka deggan tuulooyinka ay kusoo barakaceen kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan iyagoona ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen faadumo dhuubow xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka luglow waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaanba xoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada jubbaland waxaana ay v o a uga warantay dhibaatadii soo gaartay waan soo salkacanne xoolihii way naga dhammaadeen wax liislahaayo ma laho oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaanne muslimiin walaalo ahaan helne oo wax noo aruuriyeen oon habeennahan ku baryagalne wax aan islahayno ma leh ani dhishee waama xoolihii aan naga dhammaadeen abaar iyo rafaad iyo xoolihii oo dhammaaday waxaan imaanay luglaaw xaaladayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyey waxaan haysanaa guri ma haysano wax rasaqoo la cuno ma haysano biyo ma haysano maxaa la haasta mar weelka biyihi ma haysano oraxaan taataaganna cabdi cali goodir oo ah guddoomiye ku-xigeenka deegaanka luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa siddeetan qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda annagoo hergeli weynaa loo soo hoyday war ninkii wax qaban karo ninkii damiirleh ninkii danqanaya ninkii soomaaliya ninkii muslimleh war dadkaa ha soo fiiriyo ha u soo birmado waxay ka imaadeen dhisheegwaama tawata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya weye laba boqol ninkii laa waa ka dhaqaaqay ninkii konton lahaa ninkii laba boqol lahaa ninkii shan boqol dad saddex boqol afar boqol lahaa baa ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaanayaan saddexla ma qaadan karaa ilmihii lala soo baxsaday marka dadkii reerwaama nugul buu ah xoolihiisii nugul buu ah annaga reerwaama haddaan xoolahana waa nugul loo wey loodina waa baabaaday dadkiyaa lala baxsanaya macallow cabdikariin maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaanna dadka abaartu ay saamaysay oo uu waayadii u dambeysay deegaanadooda soo buuxdhaafiyey waxaa nagu soo kordhay dad fara badan had ilaa siddeetan qoys oo xoolaha ay ka dhammaadeen oo ka imaadeen dhasheegwaama qaarna ka imaadeen wayaan dadkaasaa nagu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tegey gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen ay ahaayeen xoolo xoolihina ay ka dhammaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaalaysan anayna caawiyaan hadda waxaa waxna siiyey tuulada aan deriska nahay oo cali ismaaciil as madaxda ka yahay iyo dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriya guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas mahad aan u celinaynaa cali faarax ismaaciil cali shaarub oo ah guddoomiyaha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo arooriyey xaafadaha magaalada qaamqaam uu gaarsiiyey iyo raashiin dadka ay saameeyeen abaaraha isagoona ugu baaqay maamulka jubbaland iyo dadka soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saamaysay ee ku kala firarsan meelo badan oo jubbaland ka mid ahi bulshaweynta reer qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ee xoolihii ka soo dhammaadeen ee aad u jeeddaan ee halkaa daadsan ugu talagalay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaadoo naftooda u qaad sidaa daraaddeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin intii ka soo qayb qaadatay muruq iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa v o a wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada kismaayo ka mid ahi kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha haa waa hadda uu noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badan ah oo ilaa iyo hadda buulogaduud ilaa iyo luglow ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegaa deegaanadan kaloo aygana galbeedna waa laga sheegayaa dad badanoo kusoo barakacay marka aniga iyo guddigeyga iyo wasaaraddaba waan tashan doonaa sidii dadkaa lagu gaari lahaa usoo qiimayn lahayn waayadii u dambaysay kuleylka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida dhobley afmadow ceelwaaq iyo meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta ka furmay magaalada hargeysa shirkan ayaa waxaa lagu ansixiyey musharaxnimada waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimada ee soo socota waana kan wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa saaka ka furmay hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo xubnood waxaa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani islamarkaana musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee waddani magaalada hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xidhiidha doorashooyinkii kala dambeeyey isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay xisbiga waddani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka marka la eego inta uu jiray wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan ugu curinta badan axsaabta qaranka waxa mahadsan kaadirkii xisbiga waddani ee halka uu maanta jooga soo gaadhsiy habloo iyo ragba cid kasta oo xisbiga waddani maalin irbad dulu gelisayna waannu u mahadnaqaynaa abaalka xisbiga ay ku leeyihiinna ogaal weyn baannu u nahay marwooyin iyo mudanayaal xisbiga waddani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda somalilan lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer somalilan ay leedahay waxuu albaabo cusub u furay da'yarta si ay xooggooda maskax iyo muruqba ugu dhisi lahaayeen dalkooda maantana markhaatigaasi waad waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhallinyarada ah ee xisbigu u soo saaray jamhuuriyadda somalilan musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee waddani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada somalilan ee labada kun iyo laba-iyo labaatanka saddex iyo tobanka bisha noofembar ay ka qayb galaan islamarkaana musharax ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa aanay waxba qabyo ka ahayn isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu la kulmay komishinka doorashooyinka qaranka bishii sideedaad wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay wakhtigoodii ku qabsoonto wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada xogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay axsaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan saddex iyo tobanka nofembar laba kun iyo labaiyo labaatanka waxaa kale oo komishanku safar shaqo ugu baxeen dalka kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka ugana soo xog warramaan dalalka inaga taageera hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankiin waxaan erigooyinka shirweynaha ku wargelinayaa in xisbiga waddani aniga oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga waddani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga maxamed cali cabdi aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku qabsato xilligeedii oo ah saddex iyo tobanka nofembar waxa naga qabyaahina maba jirto ha yaraatee waxaa kaloona madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida waxaannu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo fool leh taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladdan lagu jiro gebagabadiina waxa uu sheegay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro in loo baahan yahay in dib u qiimayn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan mudanayaaliye marooy soddon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimayn maxaa inoo qabsoomay maxaa caqabado inaga hor yimi maxaynu xal u hellay maxaynu xal u weynay halkaynu uga dhaqaaqayna halkaynu maanta intii uu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalle ka soo jeediyey madax sare oo ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xusbi ee kulmiye iyo ucid kuwaasi oo ku hambaliyeeyey shirweynaha labaad ee ay qabsadeen xusbiga mucaaridka ee waddani khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington iyadoo yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaan waxaan weli istaagin dadka raxanraxanta u safraya ee ka soo tallaabaya badda mediteraneanka ee u dhexaysa yurub iyo afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee routers ka qortay dadkii ugu dambeeyey ee soo gaara talyaaniga waxay noo hayaa cabdixakiin maxamuud shirwac
in ka badan lix boqol oo tahriibayaala oo badankoodu ay yihiin reer masar ayaa gaadhay koonfurta dalka talyaaniga afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu axaddii iyagoo iska dhegamareeyey mawjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolol fiican ka raadsanaya yurub talyaaniga ayaa laga dareemay sarow kac ku yimi dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra-iisul wasaare mario degami inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midooda yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalayo dadka soo gelaya ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyey ilaa iyo saddex boqol oo qof iyo wiilal yaryar kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo usoo sharaacatay koonfurta talyaaniga kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekadda rosela joninka saacada kadib ayaa ilaa iyo laba boqol iyo labiyo toban badankoodu ay yihiin masaari iyo suuriyaad laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay rosela joninka dhinaca koonfurta ayaa boqol iyo saddexiyo toban tahriibayaala oo ay ku jiraan ugu yaraan sagaal dumar ah ay soo gaadheen jasiiradda ku taalla badda mediteraneanka ee lambadusa iyagoo kala yimi halkaasina soo gaadhay laba jeer waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mida dadkaasi ay ahaayeen reer tunisiya laga soo gaadho bishan noofembar labiyo tobankeedii toddobiyo konton kuna sideed boqol iyo saddexiyo soddon tahriibayaala ayaa soo gaadhay talyaaniga sanadkan halka marka loo eego sanadkii hore ee laba kun iyo labaatan ay isla xilligan ka ahaayeen koob iyo soddon kun laba boqol iyo saddexiyo toban iyadoo sanadkii kasii horreeyey ee laba kun iyo sagaal iyo tobanna ay gaadheen amaba ay ka ahaayeen sagaal kun sagaal boqol iyo afar iyo afartan xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu u dabagalo qulqulkan isagoo ka hadlaya shirweynaha liibiya jimcihii ayaa dagaagi waa ra-iisul wasaaraha talyaaniga ee uu ku yaboohay iskaashi dhex mara yurub si loo xaliyo mushkiladan waxaa la hubo si kastaba ha ahaatee ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaadhaya talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn hadalkaasi ayaanu warfidyeenada u sheegay isagoo ay berbertaagan yihiin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee reuters la taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira maraykanka uu dhibaato badan ku hayo shacabka iyadoo uu madaxweyne biden ka fikirayo sidii wax looga qaban lahaa warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a ken bridimer waxaa faahfaahinaya oo noo soo koobaya xuseen barre aadan brian diits oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishanka m b c waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha maraykanka gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray la taliyaha ayaa ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee maraykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jebiyo qiimaha badeecadaha suuqyada maraykanka ayaa boqolkiiba lix sare u kacay bishii oktoobar waana sicir bararkii ugu weynaa ee tan iyo kunsagaalboqolsagaaliyosaaahankii shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aada u saamaysay shidaalka ayaa sare u kacay iyadoo oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan saddex dolar iyo soddon senti waana lacag ka badan intii sanadkii hore la taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee maraykanka brian dids ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda isagaoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la samaynayo waxaana uu ka dhawaajiyey inay suurtagal tahay in lasoo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda maraykanka ku dhowaad milyan oo foosto oo shidaal ah ayaa maraykanka kayd ahaan uu u haystaa iyada oo madaxweynayaasha maraykanku aanay inta badan ku degdegin fasixitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo deg deg yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco bariga dhexe dids ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in saddex tallaabo la qaado oo ay ugu horeyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka covid nteen qodobka labaad ayaa ah in la xaliyo cidhiidriga ka jira dekedaha maraykanka iyada oo xeebaha maraykanka ay joogaan saddex iyo siddeetan markab oo nooca waaweyn ee konteynarada qaada ah kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka bannaanaado dekedaha waxaana la taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhismahoosaadka oo ka badnayd hal trilyan oo dollar oo uu maanta madaxweynuhu saxiixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongaresku ansixiyo lacagtii labada trilyan ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska maraykanka ah ee saboolka ah
mahadsanid xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha v o a ken bridmer madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku soo laabtay magaalada nairobi kadib booqasho maalin ah uu ku tegay dalka etoobiya booqashadaasi ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay dadaalada ay bulshada caalamku ku doonayso in xabajoojin laga dhex dhaliyo dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya warbixintan ay qoreen wakaaladaha wararka ee reuters waa warbixin ay wakaaladaha wararka dunidu ka qoreen arrintaasi waxay noo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari qoraal kooban oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee madaxtooyada kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne uhuru uu wadahadallo gaar ah la yeeshay ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweynaha etoobiya sahle wog zawde ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa isna boggiisa twitter-ka soo dhigay sawirro muujinaya isaga oo adis ababo ku soo dhoweynaya madaxweynaha kenya abiy ayaa qoraal kooban oo uu sawirada soo raacsiiyey ku yidhi waxaan dalkiisa labaad ku soo dhoweeyey walaalkay madaxweyne uhuru kenyatta booqashada madaxweynaha kenya ee etoobiya ayaa imanaysa maalmo yar kadib markii uu magaalada adis ababa ka tegay ergeyga gaarka ah ee midooda afrika olosugun obasanjo kaas oo rajo ka muujiyey in wadahadallo nabadeed lagu soo afjaro colaadda balse sheegay intaasi aysan suuragal noqon doonin ilaa laga gaarayo xabad joojin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isna lagu wadaa inuu isniinta maanta ah magaalada nairobi kula kulmo madaxweynaha kenya si uu ugala hadlo colaadda ka taagan dalka etoobiya dagaalka sokeeye ee etoobiya oo hadda hal sano jirsaday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof in ka badan laba milyan oo ruux ayaa ku barakacday halka boqolaal kun oo qofna ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee qoreen wakaaladaha wararka ee dunida markana dhinaca kaalmaha hiisaha
bada kaaga soo kaay sidii barayaro midhawaaga subaxdi bada kaaga soo kaay iyo banaan haw boosaaso iyo bari midhabiyo hargeysiyo derihii wajariyo burca iyo banaan haw boosaaso iyo bari midhabiyo hargeysiyo derihii wajariyo balheedii meel baad lee ku onkoday baryaan kala maqlayno waan idiin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba baryaan kala maqlayno waan idiin basaase bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba
halkaasi aad dhegaystayaal nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban laba sarkaal oo turkisha ayaa sheegay in dhaxal sugaha abudhabi sheekh maxamed bin saayid al nahyaan uu ah hogaamiyaha maldahan ee imaaraadka carabta uu booqasho ku tegayo turkiga xilli awoodaha ku loolamaya gobolka ay ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkoodii xumaaday turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa waxaa u dhexeeyey loolan dhanka saamaynta ah tan iyo markii uu kacdoonka carabtu curtay toban sana ka hor labada dal ayaa kala taageerayay dhinacyada iskaga soo horjeeda dagaalka sokeeye ee dalka libiya iyadoo khilaafkoodu uu ku faafay waa bariga badda mediteraneanka iyo khaliijka sarkaal turkisha ayaa sheegay in erdogan iyo sheekh maxamed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal ganacsiga iyo horumarinta gobolka iyo maalgashiga madaxweynaha dalka belaruus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in belaruus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buuxdhaafiye xuduudda ay la wadaagto poland tallabadaasi oo u muuqata mid uu ku yaraynayo dhibaatada ka hor kulan midooda yurub ay ka yeelanayaan in cunuqabateen cusub ay saaraan minisk kumanaan muhaajiriina ayaa muddo bilooyina isku dayayey inay ka gudbaan belaruus gudahana u galaan poland oo xubin ka ah midowda reer yurub lukashenko ayaa sheegay in belaruus aysan dooneyn in qalalaasaha xuduudda uu dagaal isku bedelo islamarkaasina ay ka shaqaynayso in dib ay u celiso dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badan ka yimid dalalka bariga dhexe dhaxal sugaha dalka kuweyt ayaa la weydiistay inuu si kumeel gaar ah u fuliyo qaar ka mid a waajibaadyada dastuuriga ah ee amiirka dalkaasi sheekh nawaaf al axmed al sabaax sida isniinta maanta ah warisay wakaaladda wararka ee kuna oo soo xiganaysa digreeta ka soo baxday boqortooyada dhaxal sugaha sheekh mashcal al axmed al sabaax oo ku jira da'da sideetameeyada ayay isku aaba yihiin amiirka dalkaasi sida ku cad dastuurka dalkaasi dhaxal sugaha ayaa noqonaya amiir marka uu amiirku dhinto mid ka mid a mas-uuliyiinta somalilan ayaa ka hadlay siyaabaha loo caawin karo dadka qaba baahayaha gaarka ah gaar ahaana arrimaha waxbarashada looga gacan siin karo cabdishakuur maxamed cabdi oo ah la taliyaha wasaaradda waxbarashada somalilan ee dhanka ardayda qabta baahiyaha gaarka ah ayaa magaalada buurama ugu waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
magacaygu waa cabdishakuur maxamed cabdi waxaan ka mid ahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka baahida gaarkaa leh maamulna ka soo ahaan jiray iminkana ah la taliyaha sbeshnariska qaybta suuldhabaalaha iyo xoogisgaarsiinta wasaaradda waxbarashada okay hadda markaasi guud uga hadlo dadka spetionarskaasaan hore u sheegay ama dadka baahida gaarkaa leh waxay ahaayeen saddex iyo toban nooc inagu shan ka mid aan naqaanay oo dibadda u soo baxay oo dadkaasi dadkii dibadda u soo baxay ahaa sida dadkii aynu curyaaminta u naqaanay baahida lugaha ka lahaa dadkii baahida indhaha kalaah dadka indhoolka aynu naqaanay dadkii madaxa ka xanuunsanayey dadkii dhagaha iyo dadkii kale otisamka ahaama hadalku ka xidhnaa inta badan dadkaas waa dadkaynu aragno suuqyadaynala jooga lakin waxaa jira ilaa ku dhowaad sagaal kale oo maaragtay guryaha jiifa oo u baahan waxbarashana xaqu leh daryaal caafimaadna xaqu leh oo guryaha jooga sidaana ay dadkii markaa u fahmaan noocyadoodii marka saddex iyo tobankii hore hadda waxaa ku kordhay toddoba kale oo labaatamiye ayay cararaysaa marka maadaamay muhiim tahay inay dadkii wax ka ogaadaan borama bookfer waxay faa'iido weyn u noqonaysaa sidaan anigu qabo in section qiimale halkaa laga sii daayo deetana ay noqdaan dadkii guryaha ku hayana ay ku baraarugaan inay waxna baran karaan islamarkaana ay caafimaad ahaan iyo waxbarasho ahaanba dibadda guriga looga soo saaro sidoo kalena waxay baraarugu noqonaysaa ummaddeennan kale ee ilaahay dhammaystiray way u noqonaysaa mar walba inay xasuustaan walaalahoodii kale ama walaashoodii kale ee guryaha jooga
bandhigyadan buugta ee la qabanayo wuxuu faa'iido u leeyahay ama ay ka faa'iidaysan karaan dhallinyarada baahyaha gaarkaa qaba siday uga faa'iidaysan karaan ama looga faa'iidayn karaa aad iyo aad ba ufahansanta ayaad mahadsan tahay anigu fikirkaasi saddex baan kaga jawaabi qaybood mar waxa weeyaan inay ku baraarugaan dadka iliidka ah aqoon-yahanka maaragtay ganacsatada maadartay dadka dadka u dhaqaaqa kow inay ka shaqeeyaan hawshan iyo noocyaday tahay dadka ay soo gaarsiiyan sida annagoo kale annagoo inaan bulshadii gaarsiino iyaga laftooda waxay uga faaidaysan karaan waxbarashadooda iyo jaamacadihii ay ka baxeen iyaga laftooda soo bandhigaan oo banarkii la siiyo islamarkaana ay ka hadlaan horumarka waxbarasho ay gaadheen iyo caqabadihii kala soo kulmay ama caqabadahay u baahan yihin markaa in laga taageero ama tababar maclin ha noqoto ama wiljaris iyo meelahay marayeen iyo raamiskii iyo ha noqoto meelihii ay qabsanayeenba suuriyadoodii gaarka ahaa qaarkood markaasi ay taasi waxaa la ysugu xidho su-aasheed aan usoo noqdee faa'iida ku jirta waxa weyaan dadkii aqoonta u lahaa oo loo geeyey iyagii aqoonta lahaa oo loo geeyey dadkiini ganacsatada ahaa iyo dadkii maaragtay muxtarimiinta ahaa saddexdaasoo la isla helay ayaan rabnaa maanta inaan isku xidhno
maxay tahay markaa fariinta aad bulshada u sheegaysa adoo halkan ka gudbinaya aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye haashim aad iyo aad baa su-aal qiimole weya fariinta dadka un diray waxa weye dadka dadka naafada u dhasheen oo aynu u haysanay dad xabaar gaar inagu dhacay waxaynu soo khaladnay inaanay ahayn marka koowaad waxa weyaan wax aabba soo khalday ama hooya soo khalday maaha waxaan nahay muslim in allah qadar ma insha baan walba ku qanacsanayna marka koowaad fariintaasaan u diraya waalidka iyo ummadda dadkan haya su-aasha labaadaan u diraya ama fariinta labaadaan u diraya waxa weeyaan dadkan wax bay baran karaan haa waa la daweyn karaa badankooda haa alxamdulilah waxaanu ka hadli doonaa maxaa keena ee qofku inuu naafo noqdo waayo saddex qaadood buu qofku baahi gaara u noqdaa kolkuu uurka ku jiro oo uu dawooyin iyo trakis gaara isticmaalo oo waan ka hadli doonaa markuu dhalanayo oo qaabka uu dhalinaya ama madaxa la qabto ama si aan fiicnayn uu xilligii foosha uu ku raftee waqti qaata taasina sometimes waxay keentaa baahi gaara iyo kolkuu dhasho oo ilmuhu kugu leeyahay in laga tallaalo dhammaan xanuunadii oo aan laga tallaalin ama meel miya ku dhashay taasina waxay keentay inuu dhegaha ay ka qaado xumadu otherwise uu naafo noqdo dabayli ka hesho markaa saddexdaa marxaladood maadaama naafanimada ay keenaan waxaa anaga xaq noogu leeyahy maadaama wixii khibrad u leenahay inaan ummaddii bulshadii soo gaarsiino si markaa carruur kalena looga badbaadiyo inay naafo noqdaan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan cabdishakuur maxamed cabdi oo isagoo aqoon u leh habka wax loo baro ardayda amase dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka oo aannu ka waraysanaynay dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta ardayda qabta baahiyaha gaarka haashim sheekh cumar good v o e boorama markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o e zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta doodda gaaban guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray dhowaan ku sheegay in lixii tobanka bisha noofembar oo beri ku beegan in ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana lagu soo gabagabeynayo afariyo labaatanka diseembar haddaba doorashada golaha shacabka muddada uu guddigu sheegay ma lagu soo gebagabayn karaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya garyaqaan mukhtaar nuur abuukar iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey daahir cabdulaahi
waa in islaamay saaxiibka barnaamijka igula jiray iyo saynab abuukar aniga fikir ahaantayda waa lagu soo gebagabayn karaa guddigu jadwalka ay soo saareen waxa weeye lix iyo tobanka ilaa ina la bilaabo afariyo labaatankana la soo gebagabeeyo maamul kasta iyo iisheeg gobol kasta qoondada baarlamaanka ka soo gelaysa waa la yaqaanaa laba magaaloba dowlad goboleed kasta lagu qabanayaa haa waa lagu soo gebagabayn karaa weliba waxaan aaminsanahay fikirkayga ka yar in lagu soo gebagabayn karo waayo lix iyo toban iyo afar iyo labaatan inta u dhaxaysa waa wakhti badan marka waa lagu soo gebagabayn karaa haddii hawshu ay dhab noqoto waxaana rajaynayaa insha allah in lagu soo gebagabeeyo garyaqaan mukhtaar muddada guddiga uu sheegay doorashada ma lagu soo gebagabayn karaa sayran waa ku salaama walaal adiga dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan runtii guddiga marnaba ma suurtoobayso in bil iyo bar gudaheeda ay ku dhammaato laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan iyo ergadii oo min boqol iyo kow ah aniga waxaan filayaa aan aragtideeda ay tahay inay noqon doonto ilaa iyo bilooyin socon doonto taana waxa oo aqliga galaya maaha inay ku dhammaato bil iyo bar senatarka aada ogeed oo xildhibaanada la dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa intaas bilood qaatay bal erga ka waramo diyaarada lagu keenayo meelo badan laga wada keenayo ma suurtoobaysa aniga fikir ahaan waxaa qabaa inay noqonayso muddo
haddii aan dib kugu soo laabto daahir waad dhegaysanaysaa mukhtaar wuxuu qabaa in muddada aan waxba lagu soo gabagabeyn karin adiga maxaad u sababeynaysaa in muddada ay guddigu sheegeen in howsha lagu dhammaystiri karo
saynab waa mahadsan tahay adiga iyo mukhtaar waxaan u sababeynaya waxa weeye guddigu mudday qabteen lix iyo tobankee dhehen iyo afariyo labaatanka meelaha ay doorashadu ka kala dhacaysa maamul kasta laba magaalo baa la yidhi maamul kasta ergada waxa weeye ama diyaarad ha lagu keeno ama magaalada dhexdeeda ha laga soo xulo ergadu maamul kasta laba maalmood kama badanayso haddii maamul maamuladu ay bilaabaanna inta xildhibaanada hore ay socdaan safka hore baa kuwa kalena ergadooda la diyaarinayaa mar hadday hawshu bilaabato ergadu waxa weeye waa nin la sugayo maxaa sugaysaa waxa weeye horey bay yani hawshooda ka gelayaan waa wakhti badan inaan la haysta baan u sababaynayaa janis inay tahay baan aaminsanahay maamul kasta labada magaalo oo ka dhacaysana mar horebaa waxaan loo sii diyaargaroobay guddiguna amar buu siiyey marka waxaan aaminsanahay sida ugu degdega badan ama iisheeg ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas ku dhammaanayso sababta aan u sababaynayana waxa weeye janis dheer baa la haystaa waana loo soo diyaargaroobay shacabka soomaaliyeed iyo maamul goboleedyaduna wax ay sugahayaan weeye dhammaantood haye mukhtaar waad maqlaysaa dooda daahir maxaad ugu jawaabi lahayd saynab walaal daahir waan salaamayaa mar kale waxaan rabaa bal in tusaale yar aan usoo qaadano waxaad aragtay doorashadii ugu horreysay oo golaha shacabka xildhibaanka ugu horreeyey oo ahaa somalilan ayaa dood ka timid muddou qaatay na waxaa imaanay doodooyin gudiyada khilaafka gudiyada inta xildhibaano dad shacab oo kuraasoodal raba in la boobo cabashooyin iyo dhibaatooyin badan ayaa imaanayo dib usii dhacayo ergadii oo runtii aan diyaarsaneyn oo kiiba boqol iyo ko marnaba xataa maskaxda biniaadanka hadaan kaashano xataa sharciyada iyo waxaas hadaan ka tagna xataa maskaxda aan kaashano in laba boqol toddobaatan iyo shan lagu dhuftay boqol iyo kow ma u malaynaya inay noqonayso in marnaba suurtoobaysa inay ku dhammaato bilay bar gudaheeda
waxaan siinayaa daahir cabdulaahi
waa mahadsantihiin saynab iyo mukhtaar waxa weeye wakhti waynu haysannaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco ummadda soomaaliyeed guddiga doorashada dowladda soomaaliya dhammaan beesha caalamka waxaa laga wada dheragsan yahay doorashada soomaaliya inay habsan uu ku dhacay ballamo hore inta la qabtay inay dib u dhacday ayagoo dareensan ama maskaxda ku wada haya ama qof kasta oo ama mas-uula ama nabadoona ama iisheeg ergaah ama qof kasta oo soomaaliya xil gaara uu iska saarayo in la dadejin doono waayo waxa weeye tan haddii ay waxa weeye muddadeedu ay dhaafto ummadda soomaaliyeed iyo guddiga doorashada iyo maamul goboleedyadu waa la wada ogyahay aaminaadka bax waxaa imaanaysa xagga beesha caalamka ah waxaa kaleoo imaanaya dhaqaalihii doorashada lagu bixinhayay inuu dib u dhac u yimaado hadda wax kasta waa u taam waa diyaar weeye isqabsi imaan mahayo dhanka marka la fiiriyo beelaha soomaaliyeed wuxuusan u imaaneyn beel kasta kursiga ay leedahay waa la yaqaanaa intii xildhibaanadii hore oo kuwan ka horreeyey baa beeshii kursiga qaadan lahayd loo qoondeeyey marka nidaamkao dhan inuu saxan yahay laguna soo gebagabayn karo weliba ka yar lagu soo gebagabayn karo baan aaminsanahay fikir ahaan culays badan oo dhanka beesha caalamka ah baana jira ballantan ballan ka dambaysana ma jirto marka dhammaan waa la wada dadaalayaa wadar ahaan baa loo wada dadaalayaa waana dhammaanaysaa waxayna ku dhammaanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan kursi kastana cidda iska lahayd iyo ergadeedii wixii oo dhan mar horebaa la xulo waa la diyaarsan yahay garyaqaan mukhtaar gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaa si dib u dhac dambe uusan ugu imaanin jadwalka ugu dambeeyey ee doorashada guddigu soo saaray
saynab waa mahadsan tahay adiga iyo daahir fikirka wanaagsan daahir oo isagana runtii muujiyey waxaa meesha ka maqan aan dhihi lahaa waxa meesha muhiim inay lafdhabar u noqoto waxa la yidhaahda isla xisaabtan hadda maadaama maamul goboleedyadii oo xaggii la wada aadayo la rabo in doorashadii gudaha loosii galo loosii gudagalo cabashooyin badanna ay taagan yihiin oo maalin walba aan ka daawaneyn oo meel walba oo dhan bulshada soomaaliyeed qaarkood cabanayeen kuraastoodii oo ahaa qoondadii haweenka oo laga bedelayo oo laga dhigayo rag ayagana dhinacaas qaadanayo maamul goboleedyadana ay wax la wadaan saaxiibadooda doonayaan inay kuraas u boobaan ama ay siiyaan sida tii hore oo dhacdo oo kale qaar ayagoo masaajidka ku jiro oo la yidhaahdo waa la codeeyey waxaas wax la mid iyo wax ka daran ayaa runtii soo baxaya oo runtii bulshada soomaaliyeed runtii arki doono waxaan dhihi lahaa aniga fikirkeyga in isla xisaabtan uu yaallo uu ka madax banaan yahay faragelinta maamul goboleedyada inay ka madax banaanaadaan qof jecleysiga ay hayaan ay rabaan inay soo saartaan asxaabtooda iyo iyo saaxiibadooda taabaa waxay noqonaysaa cabashooyinkaas inay muddo dibdhac yimaado oo muddooyin socoto muu malaynaya runtii inay dhacdo arrimahaas ku dhammaado waqtigii loogu talagalay bil iyo barka waxaan filayaa extensionka la sheegayo inuu taa noqon doono oo labadii sano ay sii noqon doonto isla jijiitanka
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan mukhtaar nuur abuukar iyo daahir cabdulaahi cumar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid zaynab abuukar maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna ku soo dhowaada xubintii cayaaraha toddobaadka waana kan nuur xasan nuur bukhaari oo noo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan waxaa meelo badan oo dunida ah ka dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada dooxa ee dalka qatar xulka kubadda cagta bortuqiiska ayaa xalay ku guuldaraystay inuu si toos ah ugu soo baxo ciyaaraha adduunka kadib markii ay guuldarro qaraar kala kulmeen xulka serbiya oo ku garaacay laba gool iyo gool labadana waddan oo ka wada tirsanaa gruubka a ayaa isku dhibco ahaa waxaana ay ciyaareen kulankoodii ugu dambeeyey bortuqiiska ayaa ku soo bixi karay barbardhac halka serbiya ay rajadeedu ku xirnayd inay badiso sidii la filayey bortuqiiska ayaa goolka la hormaray daqiiqadii labaad ee ciyaarta waxaana goolka u dhaliyey laacibka khadka dhexe ka ciyaara renato sanches laakiin serbiya ayaa iska soo magtay goolkaas daqiiqadii saddex iyo soddonaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey duushaan tarij goolka guushana waxaa madax ugu dhaliyey weeraryahanka lagu magacaabo alexander mitrofich oo madaxa la helay kubad uu usoo karoosay tarij daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta bortuqiiska waxa uu ciyaaro xidigo waaweyn oo uu ka mid yahay laacibka heerka caalami christiano ronaldo su-aasha la isweydiinaya ayaa ah maxaa ku dhacay kooxdani ma dhanka tababaraha ayaa laga helay mise waxaa eedda qaadaya xidigaha uu hogaaminayo ronaldo waxaan su-aashaas weydiiyey maxamed qadar ibraahim daahir oo ah saxafi degan magaalada muqdisho kana faalloodo ciyaaraha aad baan kugu mahad celinayaa nuur bukhaari kolley wixii xalay dhacay waa la yaabay oo bortuqal runtii wuxuu u ilmeeyey christiano ronaldo sida in la yidhiba xalay baad koobkii adduunka ka hartayba isaga koobkan adduunka muhiim ayuu u yahay maxaa yeelay ciyaartooy kastoo dunida wuxuu yani aada ugu riyooda inuu ku guuleysto maalin uun mundiyaalka dunida ama koobka dunida marka inkastoo sawt ronaldo oynayna waa dareemi kartaayo isagoo xalay kusoo bixi karay waddankiisa keliya barbaro uun ayaa ciyaartooygii serbiya ka yaabsadeen iyadoo ay gool hormareen bortuqalku tadij uu gool fantastico darbad xoogan uu ka dhaliyey mid kale uu xili damatrovic ugu shubay marka cayaartooyga serbiya iyagu ku dhowda xataa waxay ku ciyaarayeen ballanqaad weyn niman milyan loo ballanqaaday buu ahaaba ciyaartoygooda marka sababta ayaa ka dambeysay in xalay bortuqal ay guuldara soo gaarto runtii ronaldo wax weyn bay ugu fadhisaa koobkan adduunka inuu ka qayb galo christiano runtii baryahan isagana madaxa uma degano manchester united oo iska xaalkeeda allow sahal yahay oo uu kusoo weeraray ciyaartii ugu dambeysay manchester city oo adagu niyajab uu kasoo qaaday xilli ciyaareedkiisa redevil oo xataa in la badbaadiya ay tahay manchestertiina madax degsi ma lahan bortuqalkii uu xoogaa ku madax degsanayna labadii ciyaar lasu dhaafay midna waa uu badi waayey christiano ronaldo isagoo xataa shabaqi gaari laha saddexdii ciyaar ugu dambeeyay xulkiisa iyo kooxdiisa marka ronaldo sababihii xalay uu aad ugu muraal jabsanaa waxay ahayd wuu ogyahay baloyofka in wadamo waaweyn la- lagu aadi karayo sida talyaaniga oo kale azuri isagu qudhiisa caawo mancini wuxuu ciyaartoydiisu sheegay inay isdejiyaan eh, ciyaarta caawa ka hor championska yurub waxay sanadkii dhaweyd ay ceeb weyn baa ku dhacday lixdan iyo laba sano kadib ay ahayd markii ay world cupka waynayeen laba kun sideedii ay koobkii adduunka ka hareen markaa ma doonayaan marka igana khajajac iyo balaayo kale inay galaan ma doonayaan oo waxay doonayaan habeenka inay xaqiijiyaan iyagoo soo bixidooda iyana ay ku xiran tahay caawa xulka manjini in ay goolal badan dhaliyaan oo ay guulaystaan weliba caawa xitaa isbedela ayuu ku sameynaya xataa laleeyahay sh- kooxdiisa mancini iyadoo tonali oo milan u ciyaara khadka dhexe caawa lagu soo bilaabi doono isa- isaga iyo barele iyo jorginio halka sidoo kale jiro immobile iyo ninka lagu magacaabo locatali iyana keedka loo diri doono caawa marka mancini ku dhiisa xataa xulkiisu muhiim u yahay habeenka kan ilaa hadda marka wadamo spain xalay wuu xaqiijiyeysan inuu soo baxo eh, brazil goor hore jarmalku waa xaqiijeen corwatia ugu dambe isaguna wuu xaqiijiyey laakiin tababaruhu portugal haddaan u laabanana wuxuu isagu aaminsan yahay mar walba inay iyagu tegi doonaan booskooda sanadka kan qatar balse wax garansiya uma ahan marka waxaan leeyahay nurow eh, wixii xalay portugal ku dhacay talyaanigu wuxuu caawa ka baqayo weeyaan xataa ingiriisku wuxuu doonay isaguna uu caawa xaqiijiyo cid kasta waxay ka ordaysaa in play offka ay ciyaaraan marka, eh, ronaldo muhiim ayuu u ahaa world cupka kan u yahay inuu qadar tago aad buu ronaldo ugu muhiimsan yahay maxaa yeele ugu dambeyntii gabagaba ayuu maraya eh, waqtigiisa wuxuu rabaa inuu world cup ku darsaduu doonaya ninkii messi qudhiisa toddobaadkan buu isna ciyaari doonaa argentin brazil goor hore ay soo gudubtay isagu wuxuu rabaa todobaadkan inuu isna xaqiijiyuu doonaya marka labada oday ee goodida baroniga messi iyo ronaldo waxay doonayaan waayahooda inay kusoo gabagooyaan bay doonayaan world cup kan world cupka kan labadooda muhiim u yahay maxaa yeelay ilan odayaashu da-baa haysa inkastoo leeyahy ronaldo xataa kan labada kulaad lixdu ready buu yahay marka waa kaa mahadsanid maxamed bortuqiiska weli fursad ay ugu soo baxaan ciyaaraha adduunka ayaa u harsan oo waxa ay ka qaybgeli doonaan ciyaaraha kala sooca ah ee loo yaqaano blay offka kuwaas oo bisha maaj lagu kala reebi doono xulalka kusoo dhammaystay kaalinta labaad ee isreebreebka hadda gabagabada maraya ee dhinaca yurub ciyaarihii kale ee xalay dhacay xulka sbain ayaa isna ka mid noqday dalalka u soo baxay koobka adduunka ee sanadka dambe kadib markii ay hal iyo eber uga badiyeen dhigooda sweden goolka guusha waxaa dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey alvaro morata sweden oo uu u ciyaarayay zalatan ibrahimovic waxay ku dhammaysteen kaalinta labaad sidaas daraaddeed waxay ka qaybgeli doonaan ciyaaraha ugu dambeeya ee kala sooca ah ee bisha maarj ee sanadka soo socda la qaban doono sbain waxay u ahayd markii laba iyo tobanaad oo xidhiidh ah oo ay u soo baxayaan ciyaaraha koobka adduunka tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatanki xulka sbain marnaba kama harin ciyaaraha loogu soo baxayo koobka adduunka xulka talyaaniga oo ka maqnaa koobkii adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobankii kadib markii uu ku dhacay in uu usoo baxo ayaa haddana caawa halis ugu jira inuu si toos ah ugu soo gudbo koobka adduunka ee sanadka dambe talyaaniga ayaa caawa la ballansan xulka waqooyiga ireland laakiin waxa ay isku dhibco yihiin switzerland oo iyana la ciyaari doona bulgaria haddii labada wadan ay wada badiyaan ama laga wada badiyo ama ay barbardhac keenaan intaba waxaa kusoo bixi kara talyaaniga dhinaca faraqiga goolasha laakiin haddii labaduba ay badiyaan balse switzerland ay goolal badan ka dhaliso caawa bulgaria markaasi iyaga ayaa usoo gudbi doona ingiriiska ayaa isna caawa xaqiijin doona haddii ay ka badiyaan san marino dhinaca afrika xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka gruupka e maali ayaa hal iyo eber uga badisay uganda gruupka g zimbabwe iyo ethoobiya hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen gaana hal iyo eber ayay ku garaacday south africa gruupka hej senegaal laba iyo eber ayay ku martay congo xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa laba iyo eber uga badiyey beniin halka madagaskar iyo tanzania ay isla dhaafi waayeen gool iyo gool ciyaaraha caawa dhici doona afrikana waxaa ka mid ah jabuuti oo la dheeli doonta niger kenya waxay martigelin doontaa ruwanda suudan ayaa marti u noqon doonta guinea bisaw halka namibiya ay la ciyaari doonto togo ilaa iyo hadda dalalka xaqiijiyey ciyaaraha adduunka ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka ka dhici doona magaalada dooxa ayaa kale ah xulka martigelinaya ee qatar jarmalka denmark brazil belgium faransiiska croatia spain iyo serbia dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan intaa haynoo joogo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha toddobaadka markanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka allah u naxariistee fanaanka axmed mooge liban
codkaasi allaha u naxariistay axmed mooge liibaan wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo